بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم وفقنا لما تحبه من الأقوال والأفعال والآراء إخواني في الله waxaynu caawa bilaabaynaa taariikhdii saxaabada oo ugu horeeyo saxaabigii ugu fadliga badnaa abubakrin bin abi quxaafa ama magiciisa kale ee rasmigaa la yidhaahdo cabdillaahi bin cuhmaan ama naanaystii uu bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo catiiq lo odhan jiray oo mar ay caaisha weydiisay oo ay ku tiri yaa rasuul allah maxaad catiiq uugu bixisay uu yidhi waxa weeye alladii cutiqa bihi min annaari waa kii laga xoreeyey naarta aw kamaa qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ama sidii uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar oo taariikhdiisu ay ku soo beegantay wakti aada mooddo maanta in dunidu ay aada uga sheekaynaysa iclaamkoodu gabadhaasi dhimatay ee missis diana la odhan jiray abubakar taariikhdiisa marka aynu bilaabayno waxaynu u dooranay isagoo ahaa saxaabigii ugu fadliga badnaa ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ee uu yidhi haddii aan saaxiib samaysanayo waxa aan ka dhigan lahaa abibakar laakiin waxa aan u dibdhigtay inuu yahay kii muslimiinta ugu fadliga badnaa ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwaani fi llaahi abubakar bin abi quxaafa oo ahaa saxaabi ka dhashay qabiilada loo yaqaano reer beni tiim oo ahaa qabaa'ilkii quraysh ugu allahuma salli calaa maxamedin ugu yaryaraa ka mid ahaa haddana la yidhaahdo wuxuu ahaa dadka quraysh haddii food loogu rido yaa loogu kalgacayl badan yahay haddii la yidhaahdo ninkii loogu kalgacayl badnaa sababtuna ay ahayd isaga oo runtii ahaa nin raxmad badan isaga oo ahaa nin taban taabin badan isaga oo ahaa nin dadku ay ku soo hoydaano yacni aada iyo aada dadka ugu dhibirta ikhwaani fi llaahi waxaynu doonaynaa in taariikhda abubakar aynu caawo bilowno innagoo uga hadlayna weji aynu doonayno inaynu ku ogaano taariikhdii saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dariiqoodii aynu marno abubakar waxaa culimmadu ay leeyihiin waxa uu dhashay sanadkii loo yaqaanay caamul fiil saddex sannadood ka hor oo macnaheedu ay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka weynaa saddex sannadood waxaanu runtii ku dhashay usrad dhibirsan oo runtii intooduba noqday markii dambe aabihii saxaabi buu ahaa hooyadiina saxaabiyad bay noqotay carruurtiisa oo dhan oo caaisha bintu abibakar ay ka mid ahaydna waxa ay noqdeen kuwii islaamka uu ku kabocay leanno caaisha markii ay ka warramaysay waxay tidhi waxaan garaadaystay oo aan hana qaaday iyadoo aabbahay iyo allahuma salli calaa maxamed hooyaday labaduba ay diinta islaamka haystaan oo ay ku xidhan yihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam usradda caynkaasa ayaa runtii abibakar uu isagu unkay islamarkaana uu u ahaa yacni u ahaa gogol dhig marka loo eego taariikhdii qiimaha lahayd ee islaamka uu sameeyey casrigii khilaafada inaynu ka waranno abubakar waxaa inagu kalifayay xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahaa uusiikum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin waxaan idiin dardaarmayaa sunnahayga iyo sunnaha khulafadayda hanuunsan ee ay tahay inaad ku dayataan taa darteed baynu u bilaabaynaa taariikhda abubakar bin abi quxaafa iyada oo mufasalan abubakar bin abi quxaafa ama cabdillaahi bin cuhmaan wa huwa afdalu saxaabiyin min asaxaaba wa huwa afdalu muslimin lilmuslimiin saxaabigii muslimiinta ugu fadliga badnaa mar labaad muslimiinta oo dhan ugu fadli badnaa ayaa ay tahay inaynu ka hadalno si urursan waxaa uga hadla ariyaad nadira lilkhulafaaءi اlarbaca oo almuxib الطabri uu leeyahay saxaabiga abu bakrin waxa uu ka mid ahaa min beni tiam reerihii quraysh ugu yaraa oo reer tiam la odhan jiray waxaa muwaasafaad loo siiyey inuu lahaa sifooyin badan oo uu kaga hormaray dhaqankii ay quraysh lahayd waayo qurayshi waxay ku heshiisay saddexda reer ee quraysh ugu waaweyn ee reerka ugu horeeya uu yahay reer beni haashim oo talada hayay iyo furaha kacbada iyo allahuma salli calaa muxamedin dadku marka ay xajka yimaadaan waraabintooda iyo quudintooda oo sharaftii ugu weyneeda quraysh ay lahayd ah iyo reer beni umaya waa reerkii cusmaan ibnu cafaan uu ka dhashaye oo baaca mushtariga quraysh u haystay iyo reer beni maksuum oo allahuma salli calaa maxamedin ahaa reerkii dagaalka u taagnaan jiray quraysh marka ay reeraha kala isdilaan iyo reer beni cadi oo saddexdooa sidaasi marka ay isqabtaan laba ka midii iyagu dhexdhexaadin jiray oo ahaa reerkii uu ka dhashay yani cumar bin khataab radia allahu canhu afartaa reer ayaa quraysh gudaheeda oo saddexda reer ee uga horeeya ay ugu horeeyaan ayaa ninka ugu sumcadda badan leh uu u badnaan jiray siday qurayshi u taqaanay laakiin waxaa taariikhda ku soo biiray abubakrin oo reer beni tiima oo qabla alislaami wa bacda alislaam islaamka ka hor iyo islaamka kadib isagoo ahaa saxaabiga ama qofka bini aadamka ah ee haddii la yidhaahdo ashaksu lisawti alwaaxid qofka qof uun codka ha siiyo oo qof walba intuu codkiisa bixiyo ha yidhaahdo qofkaasi ayaa dadka ugu door bidan oo ay tahay inuu ahaado qofka dadka hormoodka u ah waa abubakrin weeye way qiimeeyeen dadku oo waxay idhaahdeen isagoo reer beni tiima siduu ku helay abubakrin sifooyinkaasi awalan waxaa la yidhi wuxuu ahaa nin taajira oo maalqabeena yusaacidu binnaas oo quraysh maadaama loo soo safri jiro oo xaramka la iman jiray oo carabi ay wada iman jirtay qof quraysh ku dhex tabaalooba oo aanu tabantaabini way yaray idan waxtarka ayuu sifadaa ku helay isaga oo ahaa nin baaca mushtariya oo adduun badan haysta sifada labaad waxa ay ahayd ee uu ku helay kaana nasaaban wuxuu ahaa nin dadka aada u yaqaana saxaabada marka laysu geeyo kaalinta ah dadka aqoontooda waxa ugu aqoon badnaa carab abubakrin lidaalika baa rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam quraysh markii ay isqabteen muslimiintuna ay madiine u baxeen ayay u soo gebiyeen nebiga calayhi الsalaatu wasalaam quraysh marka xasaan binu saabit oo ka mid ahaa saxaabadii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ayaa doonay inuu gabaygii u celiyo oo uu quraysh galdalooladeeda ka warramo dabeetee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi intaanad ka warramin waxaad quraysh ka barataa galdaloolada ay leedahay iyo tarkiibkeeda iyo siday u taallo ka bara buu yidhi saxaabiga loo yaqaano abubakr bin abi quxaafa ama cabdillaahi bin cuhmaan ikhwaanii waxaa intaa u wehelisay kana xusnu lkhuluqi wuxuu ahaa qof aada u layina oo aada u dabacsan saddexdaa sifo ayaa waxaa ugu biiray abubakrin islaamnimada ka hor isagoo intaa lahaa inuu noqdo saxaabigii ugu horreeyey ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu bakr nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex sannadood bay kala weynaayeen da ahaan waxaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayey yidhi maa dacawtu axada ila alislaami ilaa kaanat fiihi cindahu kabwa ay taraddud ila ma kana min amri abi bakrin ibnu abi quxaafa fainahu maa cakama ay bimacnaa maa taraddada xiina dakartuhu ilayhi alislaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof islaamnimo ugumaan yeedhin oomaan odhan i rumee haddiise aan ugu yeedho wuu ka yaro noqnoqonayay buu yidhi oo qofku wuu isweydiinayay nebinimadeyda ilaa abuubakri abuubakr mooyaane isaga markii aan diinta u bandhigay maa taraddada kamuu noqnoqon buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lidaalik culimmadu waxa ay rumaysan yihiin qofkii ugu horreeyey ee ragga ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam rumeeyey inuu ahaa abubakrin binu abi quxaafa ama cabdillaahi binu cuhmaan waxaa xusid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam tacamada ilayhi wuu u kasay markii lagu soo dejiyey aayaddii ahayd yaa ayuha almuzammilu qum fa andir ereygaasi markii la yidhi kac oo dig qalbigiisa waxaa ku soo dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa kugu soo dhowaan kara quraysh oo xambaari kara diintan idan awalu man dacaa ilayhi kaana abubakrin cabbaas oo adeerkii ahaa xamsa bin cabdilmudallib oo daki ahaa cali bin abi aalib inkastoo uu carruur ahaayo gacantiisa uu ku koray ciddii ugu horreysay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u qastiyey ee uu isyidhi islaamka u bandhig wuxuu ahaa abubakrin lidaalik culimmadu waxa ay ka soo saaraan halkaasi abubakar wuxuu u doortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay ahayd quraysh cid uu b uga dhigan karo jisri biriij uu u maro dadkeeda wanaagsan oo dacwadda keena oo islaamnimada keena inuu abubakar yahay waxaa xusid mudan abubakrin markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ku islaamay waxa uu ku abuuray rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda inuu dadka ugu yeedho waxaana sugan kama fi riwaayaati saxiixa abubakar in gacantiisa ay ku soo islaameen cusmaan ibnu cafaan oo quraysh marka reer beni umaye la eego reerka ninkii ugu muuqday ahaa waxaa gacantiisa ku soo islaamay subayr ibnu alcawaam waxaa gacantiisa uu ugu keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dalxa bin cubayd allah wuxuu gacantiisa ugu keenay siciid bin usayd wuxuu gacantiisa ugu keenay sacad bin abuqaas qaacidadii koowaad ee lixda ahayd ee islaamku uu ku hano qaaday mid mid waxaa u soo kaxeeyey abubakr bin abi quxaafa lixdaasibana waxa ay ka mid ahaayeen min casharati almubashariina biljanna kuwii jannada loogu bushaareeyey ikhwaanii abubakar tilmaanta la siiyey qur-aanku siiyey ee sunnaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey ee taariikhda islaamku ay siisay wuxuu buddhig u ahaa fufkii islaamku uu fiday ee uu dadka wada gaadhay waxaa la yidhaahdaa arrintaasi waxay cadhogelisay quraysh qabaa'ilkeedii waaweynaa oo saddexdaa qabiil ay ugu roonroonaayeen oo aada uga cadhooday islaamnimada abubakr bin abi quxaaf sababtuna ay tahay iyagoo ogaa inuu yahay nin haddii uu islaamo dad badani ay ku xidhan yihiin lidaalik waxaa ku sugan في السير الصحيiحة أبو بكri markii مسلimiinta ay ku badatay fitnadu qurayشhi si gaaray u codsatay oo ay u tidhi ninkaasi caruurtiibaa ku fitnowday ee abu bakrin waa inaanu ku tukan kacbada ee gurigiisa uu ku tukado marka waxaa la yidhahdaa qur-aankiisa oo dareen badnaa dadka oo dhibirsanaan badan ku oga ayaa marka uu gurigiisa ku tukanayey jaarka oo dhan ba iskugu iman jireen caruurta iyo dumarka ay iskugu iman jireen fa kaanuu yusalluuna salaata abi bakrin dabeeta sida uu samaynayo ayay samayn jireen waxaa kaloo intaa u wehelisay qur-aanka inta ay ka qabsadaan ila waa dad carbeed oo luqada carabiga ah garanaya eh ayay ku celcelin jireen quraysh baa ka ashkatootay waxaa xusid mudan abubakrin inuu la mid ahaa sifooyin uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam leannu mar la weydiiye oo lagu yidhi waa maxay wanaagan gaarka ee aada leedahay qaala maa sajadtu lisanamin duula xayaati qad wuxuu yidhi ilaahay wuu iiga nabadgeliyey asnaamtii qurayshi ay caabudi jirtay xataa qabla alislaam islaamka ka hor oo weligay sanam maan caabudin umanaan sujuudin waxna uumaan qalin buu yidhi abuu bakar maalin maalmaha ka mida ayaa aabbahay i kaxeeyey abuu quxaafa markaasaa ad axadu lasnaam asnaamta mid ka midoo ree beni tiim ay ku xidhan yihiin qabaa-ilku way kala lahaayeen asnaamtee ayuu ii geeyey isagoo doonaya inuu i baro dabeete shay aan sitay baan ku tuuray buu yidhi abuu bakar oo wejigiisa aan kala haleen faqultu liabi aabbahay baan ku idhi adna waxaad doonaysaa inaad ii geyso anna wax aan ka necebahay ma ay jirto ayaa uu ku yidhi ikhwaanii sidaasa abuu bakar fidradiisu ay ahayd riwaayaadka saxiixii waxay sheegayaan inaanu khamri cabbin qabla alislaam oo ahaa shay shaayica oo quraysh iyo carab qof aan cabbini ay yarayd inaanu khamri cabbin qabla alislaam islaamka ka hor ilay saxaabadu waxaynu ognahay iyadoo ay tukanayaan baa khamrigu xalaal ahaa oo ilaa xad ay gaadhay xataa jaranjaradii xaaraantinimaynta inay ku timid in lagu xaaraantinimeeyo saxaabadii oo qur-aankii isweydaarisay salaada gudaheeda abubakar islaamnimada ka hor baanu isagu khamri cabino aanu u dhowaan jirin waxaa xusid mudan abubakar markii uu rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ahaa nin aada u dhibirsan oo qurayshi ay jeceshahay tiradoodu iyadoo aanay ka badnayn dhowr iyo toban waxa uu dhowr goor ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah waxaan doonayaa inaan iclaamiyo islaamnimada oo aan dadka u sheego waxau ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cid ku ilaalisana ma haysatid oo reer ahaan waad isog tahay qurayshina way inagu culus tahay islaamkuna dad badan ma hayste iska daa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa saddexdii sannadood ee dacwaddu ay hoos u socotay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka mid mid ugu yeedhayey ilaa intay xoog yeelanayaan abubakar dareenkiisii uu qabay ayuu la tegay kacbada wa kaana awalu man khaطaba lilahi subxaanahu watacaala awal khadiib muslimiintu ay leeyihiin oo saxaabadu ay yeesheen oo intii aan islaamka lagu dhawaaqin ee aan la iclaamin kacbada istaaga kana abubakrin binu abi quxaafa waa ninkii ragga ugu dhibirsanaa iimaankiisii baa u adkaysan waayey in goodkan ay ku hayaano quraysh buu dhex geeyey marka cutba binu rubayca iyo ninkii ay walaalahayeen shayba la odhan jiray ayaa yidhi wuu inagu dheeldheelay abubakaro quraysh bay iskugu yeedheen ilaa xad sida taariikhda ku sugan waxaa la yidhaha sidii ay waxu yeelayeen ninba wuxuu ku dhufanayey ayaa waxay isu ekaaday wejigii abubakar dhiiggii faraha badnaa sankii iyo afkii iyo indhihii baa la kala garan waayey dhibtii gaadhay markaasaa nin reer beni timi intuu yimid ayaa ula hadlay cutba oo uu dareenkii reernimo qaaday wuxuu kuhi yaa cutba hadday kula noqotay inaad abubakar dilkiisa usoo degdegto haddii uu dhinto adaa dilkiisa u qoolan waa ninaan la diinahayn abubakar laakiin ka murugooday dhibtii gaadhay abubakar maalintaas oo ka soo gaadhay isagoo u khudbadeeyey quraysho ku akhriyey qur-aankii lagu soo dejiyey iyo inay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen waxaa sid mudan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo maalin kacbada soo galay ayay qurayshiisu qabteen oo ay ku soo xoomeen ilaa xag mid riixa iyo mid ma garatay allahuma salli calaa maxamed wax ku tufa iyo mid caaya iyo mid garbiya xoog bay saareen tiro badanna way ku soo urureen abubakar baa soo dhex galay isagoo la dagaalamaya oo ka li ka riixaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam aada u qaylinaya ooyaya isagoo la ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiya allah waqad jaakum bilbayinaati min rabbikum warma waxaad dilaysaan ataqtuluuna rajula an yaquula rabbiya allah ma nin baad dilaysaan inuu yidhi ilaahay baa rabbigeeya oo keliya miyaa ku dilaysaan ayuu abubakar ku yidhi waqad jaakum bilbayinaati min rabbikum iyadoo weliba xojooyin cadcad oo xagga eebihii ka yimid uu idinla yimid miyaa dilaysaan ayaa u ku lahaa abubakar waxaa xusid mudan abubakar nabiga calayhi salaatu wasalaam daafaca fii maalihi wa fii nafsihi wa fi lanfusi waannafiis yani waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku difaacay maalkiisii iyo naftiisii iyo wuxuu adduun lahaa iyo wixii uu ugu jeclaa oo dhan buu ku difaacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa xad culimmadu sida ay tilmaamayaan quraysh kaashkiisa lacageed afartan kun oo diinaar oo kaasha ayuu gaadhayay abubakrin bin abi quxaaf yani maalo maalintii ay maka tegayeen baaqigii ugu dambeeyeyna uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku anbabixiyey maka mar markii madiine la tegey waxaa la sheegay shan kun oo dirham inuu la tegey adduunkiisii kale waxa uu ku bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiyey cali bn abi aalib oo axad asaxaaba uu ku yihi man ashjacu asaxaaba saxaabada ayaa ugu geysisa buu ku yidhi faqaala ant saxaabigii baa ku yidhi adigaa ugu geysisay markaasuu yihi nacam min naxiyati lmubaarac anigu ragga u bixistiisa waa laga yaabaa in wax layga siiyo buu yidhi laakiin buu yidhi akhbiruunii man ashjacu asaxaaba laakiin waxaan idin yidhi yaa dadka ugu geysisay xaq oo lagu dhiirado xaqa oo maalka loo huro oo qofka uu wax walba ka tago xaqa oo wax walba loo huro oo lays ag taago yaa dadka ugu geesisan marka ay halka ha noqoto ayaa uu ku yidhi qaaluu laa naclam yaa cali bn abi aalib wuxuu yidhi haddaba iminkaan idiin sheegaya ashjacu nnaasi abubakr haddii aada doonayso cidda ugu geesisan saxaabada waa abubakr bin abi quxaaf leannu isagaa sidaas u noqday dacwaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan maxaa laga qaadanaya taariikhda abubakr bin abi quxaaf waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka hormariyey cumar bin khataab oo markii uu laha allahuma acizi lislaama biaxadi alcumarayn maalintii ugu horreysay ee uu qof u dhaqaaqay abubakar buu u dhaqaaqay xataa cumar umu dhaqaaqin umu dhaqaaqin xataa saxaabadiisa ragga kale ugu sii waaweyn oo cuhmaan uu ka mid yahay oo saciid uu ka mid yahay waxa u keenay abubakrin intaba uu ka horreysiiyey waxaa halkaa laga qaadanaya hanaqaadka wanaagu yani qofku marka uu mabaadi leeyahay oo khaasa qofku marka uu doonayo hanaqaadka wanaaggu uu hana qaadayo waa inuu u maro dariiqii uu mari jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa qof ayaa ka qiimo badan toban kun oo qof qof baa ka qiimo badan shan boqol oo qof waa xagga waxtarka wey annaasu sawaasiya ka asnaani lmishk laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa islaamku wuxuu leeyahy annaasu sawaasiya ka asnaani lmishk dadku way siman yihiin sida ilkaha garfeedha laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin ila bitaqwa mid carabi iyo mid aan carab ahaynin ma ay ku kala fadli badno alla kacabsiga mooyaane laakiin xagga waxtarka dadku isku mid maaha lida ayaa khaalid bin waliid radia allahu canhu oo sahan diraya ayaa toban nin loo soo bandhigay oo la leeyahy tobankaa nin baynu diraynaa wuxuu yihi tobankan waxaynu ka qaadanaynaa zuleexa bin khuwaylad alasadi iyo inanka nasraaniga ahaan jiray ee afar iyo toban cisho ka hor ahaa ninka kristanka laakiin iminka soo islaamay labadaasaynu ka qaadanaynaa waa kun saxaabi oo muslimiinta ka mid a muhimmadaasi labadaa ninunbaa gudi karaya buuri idan labadaasaynu dooranaynaa buuri maxaan taa uga socdaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu bakrin sida cali bin abi taalib uu sheegayo wuxuu leeyahay isagaa muslimiinta ugu geesisanaa waana tii uu ku doortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan madiine markii la tegey ayaa waa geesinimada marka aynu ka warramayna intaynaan maka ka tegin aynu madiine gaadhnaye nin finxaas la odhan jiray oo yahuudda nimankii ugu waaweynaa ahaa ayaa abubakar ugu tago wuxu uhi itaqi allaha wa aslim yaa finxaas waa nin qabiilo dhan haysta hubka iyagaa ka iibiye madiina adduunka ugu badan iyagaa le beeraha iyagaa le waa islaamkuna markaa iyo muslimiintu qariib bay ku yihiin abubakar baa u baxay oo u tegey finxaas waa nin kibray oo adduun badan oo qabaa'ilka qure ugu waaweyn yahuuddana ka mid ahaa abubakar baa u tegey wuxuu idhi itaqi allaha wa aslim fawallaahi lataclamu ana muxamada rasuulu llahi jaa'akum bilxaqi tajiduunahu maktuuba cindakum fi tawraati walinjiil ilaahay baan ku dhaartay buu yihi waxaa ogtihiin maxamed inuu xaq ku taagan yaho weliba kitaabkii tawraat ahaa iyo kitaabkii injiil ahaa labadaba uu ku sugan yahay baa ogtihiine waar ilaahay rumey buu ku yihi faqaala fii khilda isagoo cadhaysan oo ku adkaynaya ku yihi yaa abuu bakrin maa binaa ila allahi min xaaja wa inahu ilayna la faqiir ilaahay yacni uma baahnin buu yihi annagu annagu ilaahay uma baahnin wainahu ilayna la faqiir ilaahay annaga ayuu maanta noo baahan yahay waa falsafadda maanta baleeg alyahuud waa afar iyo toban boqoloo sannadood ka hor waa nidaamka maanta dunida ay ku hogaaminayeen yahuud almaal waashuhra waalquwa bani aadamka yani haddii maanta difl lumbuub yani maanta waxaynu gaadhnay in testiyubkii ilmaha lagu abuuro oo labadii meni inta laysu keeno ilmihii halkaa lagu dhoobdhoobo ayaynu gaadhnay ilaa xadda ay bani aadamkii qofka caqligiisii ku abuureen heer buu gaadhayaa qofka aqoontiisa uu ka maarmo dunidan cid kale inuu wax ka weydiiyo caqligiisa mooyaane alcaqlu alectroni yani waa caqliga maanta korriinkiisa gaaladu weji biwajin hayra mubaashir weji dadban ay maanta u leeyihiin maxaa diin looga baahan yahay madaa naxtaaj ila duquus yani daqsi dareen culus oo qofka lagu abuuro waxaynu maanta awoodeynaa in aynu ma garatay aynu gaadhno xidigihii sare oo aynu degno oo aynu ka soo waranno samadii sare oo aynu wax ku yeelanno maxaa maanta looga baahan yahay bani aadamku inuu ka baqdo wax aan dunida joogin oo aan la arkayn iyagoo ka warramaya ilaahay subxaanahu watacaala ikhwaani maanta yurub iyo maraykan ay ogyihiin waata dunidii oo dhani gabadh yani inan masriya inkastoo ay leeyihin kana musliman sida anis mansuur uu ku qoray jiriirda loo yaqaano alharaam maruu ka doodayey dilkiisa oo uu lahaa sababta waxay ahayd camaliyad lagu fulinayay ninkaasi masriga ah sababtuna ay ahayd iyadoo la diidanaa guriga boqortooyada in gabadhaasi uu ku dhasho ilmo asalkiisu uu carab yahay oo asalkana dabeeta islaam sii gelayay inuu guriga boqortooyada ingiriiska soo galo ninka loo yaqaano anis mansuur baa ku taxliiliyey jirirada loo yaqaano alahraam taasi waa wax iyaga u taallo weye laakiin waxaynu uga jeednaa iclaamka maanta dunida aynu arkayno ee lagu jihaynayo qofka marka la doonayo waxweyn clinton baa intaa aamunsanaa yani netanyahu ayaa laba saacadood qoraalkii uu dirayey ma garatay yani elizabeth ayaa intaa ay ku qaadatay yani ma garatay intaasoo nin baa intaa ka hadlayey laba kun oo qof baa u diyaar garoobaya xafladda ma garatay mrs diana waxaasoo dhan marka aad isku soo ururiso dunidii maanta waxa ay hortaagan tahay waa caqliga maanta dunida hogaaminaya gabadh ninkeedii gogol dhaaftay oo la doonayay in taariikhdeeda la dib raaco waata keentay mushkiladda maanta dunida oo dhan ay hortaagan tahay waataa yahuudda maanta dunida ay ku hogaaminaysa afar iyo toban boqol oo sannadood ka horna ay yidhaahdeen ilaahay uma baahnin yani caqligii bani aadamku markii laysu horrey waata maanta france markii ay ka warramayeen ay diraaso sameeyeen ay yidhahdeen kontonka sannadood ee soo socda baris oo shan milyan oo qof ay ku nool yihiin lama helaya bay yidhaahdeen inanka u dhaxeeya shan iyo toban jir ilaa afartan jir konton sannadood kadib france laguma hayo bay leyniye baris gudaheeda yacni inqiraad france oo dhan baa inqiraad baa ku dhacaya dadka yacni dhalmadii joojinteedii carruurtii oo la waayey waxaa la helayaa toban kun oo guri oo ninka ugu yaray two three billion dollar uu haysto oo isaga iyo ay uu ku nool yahay isaga iyo bisada ay ku nool yihiin isaga iyo xayawaan kale ay ku nool yihiin oo wax awlaadi aanay jirin yacni noloshii maanta yurub ee ahayd in la xadido taranka ee ahayd in caqliga lagu hogaamiyo nolosha waxay keentay dhiilkiiba inuu ku buuxsamo indee maanta waata carruurtii laga iibsanaya ma garatay africa maanta carruurtii laga doondoonaya wa hada laa shaka fi dalik mawduuca halkiisaynu ugu tegi doonaa ikhwaani waxa inala galay ninka loo yaqaano finxaas ee yahuudiga ahaa ee abubakar la hadlayey oo ku leh yaa abubakrin ma bina ma binaa ila allahi xaaja annagu ilaahay uma baahnin buu yihi oo wainahu ilayna lafaqiir ilaahay isagaa noo bahan wamaa natadaracu ilayhi kamaa yatadaracu ilayna annagu ilaahay ukhuduuci mayno inuu annaga noo khuduuco mooyaane wainnaa canhu agniyaa annagu alla uma baahnino waanu ka kaaftoonnay ayay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala waa ka hadlay isaga oo ku jawaabaya abibakrin oo kelmaddaa ku yidhi ninkaa yahuudiga ah laqad samica allahu qawla aladiina qaaluu ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa sanaktubu maa qaaluu waqatlihim alanbiyaaa bigayri xaqin wanaquulu duuquu cadaaba alxariim ilaahay isagoo ka hadlaya wuxuu laha subxaanahu watacaala waa ilaahay waa maqlay kuwii yidhi ilaahay waa faqiir wanaxnu agniyaa annaguna waxaanu nahay qaar haniye ah oo kaaftoon allana annagu noo baahay sanaktubu maa qaalu waanu qori doonaa waxa ay leeyihiin waqatlihim alanbiyaaa bigayri xaqi weliba waxaa intaa u dheer dilkii ay dileen ee ay laayeen ambiyada bigayri xaqin wanaquulu duuquu cadaaba alxariiq waxaananu ku odhan doonaabaa ilaahay subxaanahu watacaala leey duuquu cadaaba alxariiq maxaa yahuud ku dhacay ikhwaani fillahi madiine maalinta la doonaya caawa in dagaal dhaco aws baa loo tegi jiray waxaa la odhan jiray waxaanu idin siinaynaa shan kun oo seefood iyo laba kun oo faras iyo boqol kun oo dirham laakiin waxaanu idinka siinaynaa waa inaa khasraj ka guulaysataan oo allahuma salli calaa maxamedin khasraj aada tirtirtaan waa labadii qabiile ee quraysh cafwan ee m- ansaarta ahaa ee madiine deganaa waa qabla alislaam waa tii ay ku shaq nin keliya ayaa intuu u tago ayuu intaa awoodayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa yimid muddo yaroo kooban kooban ayaa uu ku walaaleeyey ansaartii afartan sannadood isku dilaysay ninbaa intuu waran ganay ayaa warankii uu hal ku dhacay hashiibaa ma garatay allahuma salli calaa maxamed caanaheedi iyo dhiiggeedii isku darsamay intaasoo sannadood ku dagaalamayey ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u walaalaysiiyey low anfaqta maa fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa bayna quluubihim ilaahay subxaanahu watacaala waa kii ku lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam low anfaqta maa fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim haddaad bixiso adduunka waxa yaallo oo dhan oo adduuna dhulka waxa yaallo oo dhan oo adduuna ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa bayna quluubihim qabaa'ilka yahuudda ahaa ee kuwan maanta dunida hogaamiye ah madiine ayaa laga raray iyaga oo xoog ku leh oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo qariib ku ah markii uu dadkii islaamnimada ku abuuray uu ka raray oo finxaaskaasi ay ka mid ahaayeen ikhwaani fillah ijlaagii la sameeyey waxaa lagu geeyey sham oo ay saxaabada ku geeyeen shan iyo labaatan sannadood gudahood waa rubuc qarni yani qarni rubucii oo shan iyo labaatan sanadooda ayaa haddana qudus uu kaga dul degay cumar bin khataab radia allahu canhu iyagoo degan markaasaa yahuuddii iyo nasaaradii meesha deganayd lagu yidhi muslimiintii madiine idinka soo saartay idinka oo xukuma oo adduunkiina ku haysta oo ku maamula oo isku dira oo isku dila maantana waxa ay taagan yihiin qudus markaasaa heshiiskii cumar bin khataab radia allahu canhu uu la saxeexayaa odayga loo yaqaano safronius afar iyo toban boqol oo sannadood ka hor isagoo leh yahuuddu waa dhib badan yihiin buu leeyay cumar bin khataab radia allahu canhu saacado go-an un baa loo ogolaanayaa inay yimaadaan macaabiddooda maadaamay yihiin ummad dadka isku dirto oo khad uu u samaynaya cumar bin khataab radia allahu canhu ikhwaanii kuwaasi taladooda ilaahay waa ka hadlay wain cudtum cudna laa taquumu الsaaca xata tuqatilu lyahuud fayaqulu lxajaru aw ishajar yaa muslim waraa'i yahuudiyi faqtul waa kuwa maanta aynu ognahay laba boqoloo bam oo bamka ugu horeeya israa'iil ee nucleerka ay haysato marka ay sii dayso masaaxad toban kun oo kilomitro isku wareega waa bariga dhexe kala badh inay olosho horta israa'iil iyadaaba la waayaya yacni bamka hadday sii dayso waa bawar lagu addoominayo muslimiinta iyo carabta meesha ku nool laakiin aanay awoodu lahayn inay sii daayaan bawarka uu leeyahay iyaguu la kacaya iyo inta ku xeeran oo dhan marka ay sii daayaan maca hada ikhwani fi llaahi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu le wain cudtum cudna waa la hadlay yahuud fi lqur'aan baa ilaahay kula hadlay waxaanu xadiiska rasuulku calayhi salaatu wasalaam leeyahay laa taquumu asaaca xataa tuqatilu lyahuud fayaqulu lxajaru aw ishajar yaa muslim waraayi yahuudiyi faqtulu sidaa aynu u arkayno finxaas oo madiine jooga oo la hadlaya abubakar oo le ilaahay waa gaajoonaya anagu noo baahan yahay ilaaha aada dadka ugu yeedhaysa walciyaadu billah yacni awooday lahaayeen buu muujinayaa markii muslimiintu ay madiine teganaayeen awoodda yahuudi lahayd waa awoodda uu ku dhiiranayey finxaas oo nin baayaca mushtariya ah oo qabiilo ka soo jeeda inuu yidhaahdo ilaahay anagu noo baahanya ilaaha dadka ugu yeedhaysaa abubakar uu ku yidhaahdo ikhwaani fillahi waxaa xusid mudan aynu iska yaro noqono abubakar oo ilaahay subxaanahu watacaala adduun badan siiyey adduunkii uu siiyeyna islaamka ugu adeegay waayo qofka bini aadamkii intuu nool yahay waa in yaroo kooban oo la yidhaahdo toddobada الذين عذبوا للإسلام بلال بن رباح الحبشي آل ياسر وعمر بن ياسر يهويدي أبيه ياسرها امرأة من بنت الهاني يعني خباب ابن الأرس سهيب بن سنان إيو زنيرة تضبط عصي الذين عذبوا للإسلام وكوي إسلام كاللور دبيه وحلا لأبي بن خلف بو مريض isagoo cadaabaya allahuma salli calaa maxamedin saxaabiga bilaal binu rabax alxabashi dhagax buu laabta ka saaray markaasaa weliba uu jaldinaya amaa tattaqi llaha fii hada almiskiin war miyad ilaahay kaga yaasi buuri ninkan miskiinka ah ee kuu shaqaynaya xataa mataa ilaa goorma ayaad doonaysaa inaad sidaa u gasho ayaa ku leeyahay abubakar muslimiinta tiradoodu waa dhowr iyo tobanood kufu aydiyakum waaqiimu salaa heer ay dagaalamaan oo diinta ay difaacaan may gaadhine afkunbay dadka wax uga sheegayaan marka abubakar wuxuu le amaa tattaqi llah war miyaanad ilaahay kaga yaabin ninkan miskiinka ah laqad afsadtahu calaa haada adiga ayaa fasahaadiyey buu yidhi o halkaa gaadhsiiyey oo diintiisii ka bedelay buu yidhi halkii bay ku gorgortamayaan uu leeyahay aniga ayaa fasahaadiyey miyaad u aragtaa maxaad ku qancaysaaye ninka miskiinka ah aada ku sii daynaysaa buu yihi wuxuu yidhi halkaasi waa inaad shan wiqyadood oo dahaba keento buu yihi fayaquulu abubakrin atuftii bacda haada ma sii daynaysaa buu yihi shantaa wiqyadood oo dahaba kadib qaala nacam markaasuu meesha dhigay ubaya binu khalaf ayaa isagoo hadlaya yidhi ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi kaa aan u taagta waayey hadduu qiyad dahaba iga siisan lahaa meel baan joogi lahaa buu yidhi yacni waa markuu abubakar ka tegay u kaxay bilaal bin rabax alxabashi shan baaba laiga siiyey maanta eh hadduu qiyad dahaba maanta iga siin lahaa buu yidhi waan iska sii dayn lahaa buu yidhi lidaalik ayaa zaniira oo tacdiib lagu samaynayo uu marayo oo uu iibsanaya abubakar bin abi quxaaf markaasaa aabihii baa loo sheegayaa abu quxaafa ama cabdillaahi cafwan cuhmaan markaasa la odhaya maantana abubakar ilan waa safqad suuqa gudihiisii oo warkii dadka wada gaadhaya maantana abubakar lacag intaa leeg buu bixiyo nin miskiina oo la cadibayo oo maxamed rumeeyey buu ku bixiyey markaasu abu quxaafa intuu soo kaco ayuu u yimaada abubakar yaa bunaya hadday kula noqotay inaad adduunkaaga bixiso qaar xoog waaweyn oo reero ad adag ka dhashay oo ku difaaca oo dagaalka kula gala oo ragga ay ishaysaan kula difaaca maxaad ugu bixin weyday buu ku yidhaah ikhwaani waxaa xusid mudan abubakar radia allahu canhu oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ahaa saddex sifo wuxuu u ahaa la taliyihiisii oo nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu doonayo inuu shay gudbiyo abubakar baa uu kala tashan jiray waxa uu ka mid ahaa haddii adduun la doonayo in wax lagu furfurana inta aanu gaadhin kii khadiija bintu khuwaylad horta abubakar buu gacanta gelin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanuu ahaa wasiid baynahum wa bayna annaas marka uu cid la hadlayana rasuulku calayhi salaatu wasalaam isaga ayuu ayuu u diri jiray waxaa xusid mudan abubakar markii hijradu ay soo dhowaatay muslimiintii dhibtii ay ku badatay ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu yimid wuxuu uhi yaa rasuula allah saxaabadii waad sii wada daysayo waxaad u wada ogolaatay inay baxaan laakiin aniga yaa rasuula allah weli sug baad itiri buu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaad aniga iila sugaysaa yaa rasuul illah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yihi assuxba yaa abubakri waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala kuu yeelo saaxiib khayr badan ee iska sug baa uu ku yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar oo runtii dadka la eeganaya ahaa ilaan cumar binu khataab markuu hijiroonayey quraysh wuu la hadlayo wuxuu ku yihi waddadaasaan marayaa ninka doonaya hooyadii inay goblanto waddada ay iga daba kaale isagoo diyaarsaday qalabkiisi iyo hawshiisi iyo wixiisii laakiin abubakar oo runtii reerka uu ka dhashayna uu koobnaa rag badanina ay u arkayeen in rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii abubakar laga dilo garab weyni uu go-ayo aada bay u ilaashanayeen abubakar bin abi quxaafa laakiin abubakar wuxuu ku dhex hadhay maka oo muslimiintii ay ka wada baxeen ilaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay mooyaane rasuulka oo isaga dee ilaahay subxaanahu watacaala ilaashanayay maalintii la go-aamiyey in la dilo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee abuljahl uu iskugu yeedhay quraysh afartan nin oo raggii quraysh ugu waaweynaa oo taladooda ahaabuu meel iskugu keenay markaasuu yihi maxamed waa diray raggii isaguna wuu baxaya haddii uu baxana col adag buu soo samaynaya go-aan baa loo baahan yahay shaydaankuna waa ka qayb galay baa la yidhahdaa shirkaasi xasaasiga ahaa go-aankii baa nimbe meel ku dhuftay aynu mustaafirino nin yidhi aynu xidhno nin yidhi ma garatay aynu adduun iska siino oo aynu la mufaawadoonno oo aynu idhaahno waxyaalaha qaarkood naga daa go-aankii ugu dambeeyey baa abuljahl uu qaatay nin runtii aada u talo badan buu ahaa warnimo aha buu yidhi ninkaasi inaynu dilno mooyaane xal kale ma jiro waayo waxa uu wadaa waa wax qalbiga degaya oo ku fidaya mujtamaci marka in la jaro mooyaane waxaas istaagi maayo waa in la dilo buu yidhi reer adag buu ka dhashay oo xoog badan quraysh dil badan baa dhexdeeda ka dhacaya haddii la dilo taladii lagu dili lahaa baan keenayaa buu idhi afartan inan oo afartanka qabiile ee quraysh afartanka jiliba ugu xooga badana ayaa laisu keenaya marka mar waa inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku wada dhuftaan waa maalinta la yidhahda abuljahl wuxuu laa khafitu aswaatakum xataa laa yasmaca rabu muxamadin likay laa yuxdisa bimuxamadin oo markuu lahaa war codka hoosu dhiga si aan ilaahay maxamed inoo dhegaysano imika uu warrami doonaa ee aanu warka gaadhsiinin wakana alwaxyu yanzilu wamakaruu makran wamakarnaa makra wahum laa yashcuruun isla markaa waxyigu waa soo degay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegayo oo la leeyahay yacni qorshay dejiyeen annaguna kaayagii baanu dejinay wahum laa yaclamuun iyagoo aan ogeyn baa ilaahay subxaanahu watacaala leeyay lidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakrin wuxuu u yimid wakti duhurnimo ah habeenkii rasuulku waa ka soo dhex baxay iyagoo wada taagan cali bin abi daalib buu kaga tegey iyuu isku haleynayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar oo keliya reer beni cabdilmudallib oo dhan cid keliya oo intay maka ka saartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka tabaabushaysay may jirin yaa tabaabushaeyey dilka quraysh oo dhani ay ku heshiisay ee loogu talagalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu fuliyo halkuu nebigu naftiisa ku aaminay ee uu yidhi calayhi salaatu wasalaam way ku nabadgelinaysaan waxa uu tegey gurigai abubakar bin abi quxaafa isagoo oo rasuulku hagoogan markaasaa waktigaasi wakti duhuray ahayd abubakrin wixiisu diyaar bay ahaay xataa ninkii ugu aaminsanaa ee gaalada ka mid ahaa ee ugu yaqaanay dhulka oo dhan ayuu adduunku iibsaday waa ninka loogu ballan qaaday ninka maxamed sheege boqol neef oo geela cascasa in la siiyo cabdillaahi bin urayqiid kaana kaafiran wakana mudallila lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam muu ahay nin muslima haddana abubakar maskaxda intuu ka qabsaday ayuu sii diyaariyey inuu noqdo maadaamuu yahay ninka dhulka ugu yaqaana inuu mariyo waddada ugu wanaagsan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa intaa wehelisay qalabkii ay fuulayeen ciddii u adeegaysay intuba iyadoo ay dhammaystiran tahay buu u tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxu uhi yaa rasuula allah qol buu u furay wuxu uhi wax walba waa jaahaysa yaa rasuula allahi aduun baan ku sugay sidii buu ku baxay waxaa la yidhaha maalintaasi markii uu baxay maa taraka liahlihi dirhaman walaa dinaara reer abubakar ugamuu tegin dirham iyo dinaar ugamuu tegin abubakar adduunkii uu hayeyna wuu la qaadayo ilaa intuu geynayay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu madiine dejinaya ikhwani fillah sidii bay ku baxeen bixistaasi waxaa wehelisay haaru thawr godkii ay galeen oo abubakar uu usii sheegay ehelkiisa saddex cisho oo uu fooftaan habaabinayay quraysh ilan waa laga daba tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aroortiiba uu yimid yani abuljahl inamadii oo ciidi saaran tahay oo yani magaratay yasin wlqur'aani alxakiim inaka lamin almursaliin tanziilu lcasiiz araxiim litundira qowma ma undira aabaahum fahum gaafiluun laqad xaqa alqowlu calaa akarihim fahum laa yaclamuun yani ilaa xad aayaddii wajcalnaa min bayni aydihim sadan o min khalfihim sadan faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun marka rasuulku markuu akriyay ciid buu hayayo waa uu ku daadinayay ciiddii oo dhakadooda saaran buu ugu yimid abuljahl fadakal way ka qaadeen cali bn abi daalib oo horday arkay markaasuu quraysh oo dhan la hadlay abuljahl uu yidhi ninka maxamed soo qabta boqol neef oo geela oo cascas buu leeyay laakiin khudbadii rasuulka lagu ambabixiyey bal quraysh oo dhan oo diyaar ah abubakar fikradiisa ahayd ikhwaani fillah kaaru thawr ayaa uu magaratay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku leexiyey intaa ay ku jireen khaaru thawr waxaa la yidhaahdaa yani safarkii eryenayee quraysh ka midi godka weyisa soo dul taagay oo markuu ku lahaa abubakrin rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah haddii mid iyaga ka midi uu hoostood hoostiisa eego la ra'aana maa dannuka biitnayn illaahu haalithuhuma maxaa aada ka malaysanaysaa mala yaqiina laba alla ku saddexeeya arrinkooda maxaad u malaynaysaa buu yidhi yaa abubakr adugu waxaad ka fikiraysaa buu yidhi kuwan iyo eegistooda kalsooni buu siinayaa oo uu leeyahay alla subxaanahu watacaala baa inahagayo kuwan arrinkooda iska ilow ayaa uu ku yidhi in sha allahu tacaala intaas baynu iskaga soo warin ahada wallahu aclamu wa axkam